halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbacaha bisha meyna waa toddobiyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatanna waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa sahre ciidla nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maamul goboleedka galmudug oo soo rogay amro culus oo dhinaca ammaanka ah waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dowladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha gurceel wax isbaaraha miyaalin wixii yaala oo jooga waa kontarollo sharciya oo dowladda galmudug leedahay arrinkaas ayaynu shirkeenna jiraa'id ku saabsanaa waa guul weyn nabadday wax ka taraysaa waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani hadduu covid nneteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxa uu ka dhigay kaafiyo kala dheeli kalinkay wax uu kuu qoro yaa lala kulmaayaa doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono shirkadda twitter-ka kadib markii shirkaddaasi ay qaar ka mid a qoraalada madaxweynaha ay ku dhejisay in layska hubiyo trump ayaa sheegay in uu ka falcelin doono arrintaas iyadoo uusan carabaabin waxa ay falcelintiisu noqon doonto shirkadda twitter-ka ayaa talaadadii waxay qoraallo uu soo qoray madaxweynuhu raacisay in dadku ay iska hubiyaan warkaas madaxweynaha ayaa ku eedeeyey shirkadda inay faragelinayso doorashada sanadkan ayna ku xadgudbayso xorriyadda hadalka biliiska magaalada hong kong ayaa si ay u kala eryaan dad dibadbaxyo ka dhigay magaaladaasi waxay u adeegsadeen kiimka indhaha qofka hoorisa boliiska ayaa sidoo kale xiray saddex boqol oo qof kadib markii kumanaan dad ah ay wadooyinka isku soo baxeen maanta si ay u muujiyaan inay kasoo horjeedaan sharci shiinuhu uu soo diyaariyey oo laga digay meelmarintiisa ciidamo badan oo baliis ayaa lagu arkay xarunta sharci dejinta halkaas oo dibadbaxsameeyaasha ay isku dayiyeen inay carqaladeeyaan kalfadhi looga doodayo soo jeedin sharci darro ka dhigaysa xushmad darro loo muujiyo heesta qaranka shiinaha dad da-kal gadisan leh oo caraysan ayaa isku soo baxay magaalada ganacsiga waxayna qaarkood xirnaayeen dharka iskuulka halka kuwo kalena uu wejiga u daboolnaa afar askari oo ka tirsan ciidamada boliiska ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee wadankan maraykanka ayaa shaqada laga eriyey talaadadii kadib markii lagu eedeeyey sababta dhimashada ruux madow oo aan hubaysnayn kaas oo askari ka mid ah ciidamadaasi qoorta ka saaray jilibkiisa xilli uu dhul ku yiilay gacmahana uu ka xirnaa ilaa uu ka miir daboolmo ka hor intaaanu ku cataabin qofkaasi inuusan neefsan karaynin sida uu muujiyey muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey saacado uun kadib markii askartaasi shaqada laga eriyey waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo ka ashtakoonaya habdhaqanka askarta waxaana dibadbaxsameeyayaasha ay soo dabooshen afka iyo sanka si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus banaanbax ayaa ay surgay kadib markii boliisku ay sunta dadka ka ilmaysaysa ku fureen dadka dibadbaxayay iyadoo banaanbaxayaashuna ay ku jawaabeen inay booliiska ku tuuraan dhalooyinka biyaha lagu cabo sida uu baahiyey wargeeska minneapolis star tribune taliyaha boliiska ee magaalada minneapolis madiera arondodo ayaa sheegay in hay-adda dambi baarista federaaliga ahi ee f b i ay furtay galdacwadeed ay ku baarayso falka lagu dilay george floyd duqa magaalada minneabolis jacob fry ayaa warfidiyeenka u sheegay in falkii lagu dilay george floyd uu ahaa mid aan wax cudurdaara loo hayn oo uu sababsaday uun midabkiisa dowladda ruushka ayaa soo jeedisay hindisaxbad joojin deg deg ah iyo wadahadal siyaasadeed oo lagu dhammaynayo xiisadda libiya xilli dowladdu caalamku aqoonsan yahay ay guulo hor leh ka gaartay dagaalka ka socda dalkaas ciidamada dowladda ayaa toddobaadyadii dhowaa qabsaday goobo muhiim ah oo ay horey u haysteen ciidamada jenaraal khaliifa xaftar oo ay taageeraan dalal ay ka midka yihiin ruushka masar iyo imaaraadka carabta ciidamada dowladda ayaa dhankooda waxay taageero ka helayeen dowladda turkiga turkiga ayaa ciidamada dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ka taageerayay weerar dhanka cirka ah iyagoo adeegsanayay diyaaradaha aan duuliyaha la socon kuwaas oo beegsanayay saldhigyo ay joogeen ciidamada khaliifa xaftar warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa
wararka ka imanaya magaalada diinsoor ayaa sheegaya in howlgalla saaka ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolku lagu dilay rag ka tirsan ururka al-shabaab faahfaahinta warkana waxaa inoo haya waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh maamulka degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa howlgallo ka sameeyey deegaana hoos yimaada degmada diinsoor waxaana howlgalladu inta ay socdeen ku dagaalamay ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab iskahorimaadiyada dhex maray labada dhinac ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dhinacyada dagaalamay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada diinsoor cabdiqaadir shacbaan ayaa sheegay in howlgallada ay ka wadaan deegaano badan oo ku dhowdhow degmada diinsoor isagoona intaasi ku daray in howlgalka uusan wax khasaare dhimasho ka soo gaarin ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la dagaalamay kooxda al-shabaab balse mid ka mid a saraakiisha ciidamada dagaalamaya uu ku dhaawacmay howlgalkaasi isagoona dhinaca kale sheegay in kooxda al-shabaab ay ka dileen dhowr ka mid ah laba ka midana ay keeneen meydkooda degmada diinsoor sida hadalka uu dhigay saaki aroortii ayaa waxaa maqalnay nimankii nabadiidka in ay magaalada kusoo dhawaadeen dad shacab ena ay bara kacanayan halkan halaga guuro ay leeyihiin weel gabaaweyn maa la yidhaahda kadib waxaa dhacay ciidamo aan dirnay oo ciidamadii koonfur galbeed oo ayaa waxay isku heleen goobtii nimankii reerbaadiyaha ay ku tumaayeen oo xoolihii guura ay lahayen cidihii dhexdooda laisku helay waxaa khasaaro oo ka dhashay calaaya xaasil dad badana laga laayay laakiin waxaa noo suurtoogday laba qof meydkooda inaan kasoo qaadana meeshii waa dad shabaab oo qoryahoodan laga soo furtay ayagoo kuutaysanna meydkooda magaalada la keenay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada diinsoor cabdiqaadir shacbaan ayaa sidoo kale caddeeyey inay sii wadi doonaan howlgalka ay shabaab kula dagaalamayaan oo ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada diinsoor ee gobolka baay howlgalkaas kadib waxaan rabnaa howlgallo fara badan inaan sameynaan rabnaa meeshan annagaa gacanta ku hayno dhinacyada oo dhan hadda ciidamo ayaan geynay howlgal military aan ku jirnaa dhaqdhaqaaqiyaan wadnaa annaga qorsheena waxaa waaye in aan ilaa iyo nimankan aan magaala deegaamadeena curya waana curyaamiyeen cunaqabateen ay deegaan ku qabteen in aan magaalada ka fogeyno ilaa iyo tuulooyinka ay joogaan inaan ugu tagnaa noo qorshaysan wax khasaaroo annaga xaggeena soo gaaray ma lahan ninkaas taliya oo naga dhaawacmay oo dhaawac fududun baa soo gaaray al-shabaab ayaan weli ka hadlin dagaalada iyaga iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ku dhex maray deegaano ka tirsan degmada diinsoor xaaladda ayaa hadda deggan oo wax rasaasa kama dhacayo deegaanada lagu dagaalamay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhinaca kalena dhegaystayaal warar dhinaca amniga ah ayaa v o a u sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee magaalada bardaale isna maanta lagu dilay qarax ka dhacay ee jid ka taga magaalada qansax dheere
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in la mamnuucay jidgooyooyinka la dhigo wadooyinka ee aan sharciga ahayn iyo weliba maleeshiyaadka hubeysan ee sida sharci darada ah hubka ugu sita magaalooyinka dhexdooda amaradan cusub ee dhinaca amniga ayaa wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle isbaarooyinkaasi laga bilaabo saacadan dowladda galmudug waxay u sheegaysaa masaafirka iyo dadka reer galmudug iyo dadka kale soomaalida meesha maraya dhammaanba in la qaada arrintaasu ayadoo aan wax dhiiga ku daadan ayadoo aan wax dhibaataa lagala kulmin waxaana goobihii jooga oo si nadiifa u jooga ciidanka amniga booliska iyo daraawiishta oo iskaashanaya waxaa la mamnuucay dhammaanba daraagiska soo gala magaalada khaasatan qamriga oo fara badan deegaanka fara badan deegaanka ku hayay in dhammaanba qamriga uusan soo geli karin gaadiidka qamriga lagu qabto gurigii lagu qabto qofkii lagu qabto waa la xidhaya sharcigaa la horgeynayaa waxaana loo digayaa dadka reer galmudug inaysan qofka dembilaha ah ee dembida noocaasa ku tillaabsada aysan ka daba imaanin aysan aysan daminan aysan oranin qof baan la xidha hadda oon cid la xidhin waa in qof waliba qofkii amarka qaata uu maaragtay uu qabto waxaa kaloo laga digayaa dhallinyarada dhallinyarada isleh wuxuu waa hadal wuxuu waa waa waa isku sawir wuxuu wax saas u sii soconaya maaha ee aan dareensannahay qaar ka midii inay quraacda u dhow laamiga iyo meelaha kale ay ku gagambanayaan waxaa la go'aamiyey qofkii qori wata oo aan ka mid ahayn ciidanka galmudug oo aan ka mid ahayn ciidanka koolaatanaad oo aan shaqo aan loo diray aan haynin ee lagu arka waddada asagoo wax ku dhibaataynaya la xiri maayo meeshiisa lagu dilaya la xiri maayo meeshiisa lagu dilaya awaamiirta dowladda galmudug soo saarta wey waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dowladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha mayaali wixii yaallaa oo joogaay waa kontarollo sharciya oo dowladda galmudug leedahay arrinkaas ayaynu shirkeenna jaraa'id ku saabsanaa waa guul weyn nabadday wax ka taraysaa sharafteenna wax ka taraysaa dowladnimadeenna wax ka taraysaa awaamiirta dowladda waxaa ka mid ah hay-adihii shaqada ku lahaa hadday ahaan lahayd canshuuraha hadday ahaan lahayd maxaanku rahdaa nabadgelyada hay-ad waliba xafiiskeeda waa loo diyaariyey waa inay ka howlgasho saacadaha soo socda oo ay uga adeegto bulshada waa in bulshada loogu adeego dhagaha shacabka gobolka mudug ugubkuma ahan inay maqlaan waxaa la qaaday isbaarooyinka sharci darrada ayaa la inta udhexaysa gaalkacyo iyo gelinsoor oo waxaa la wareegay galmudug maxay tahay ballanqaadka aad fidinaysaan in mar dambe aysan dib ugu soo laaban jidgooyooyin sharci daraa inta udhexaysa gaalkacyo iyo gelinsoor ballanqaadkaanu fidinayna waxa weeye dhammaanba dal iyo dibad darajo kastoo ay leeyihiin ama dowladda ha ku matalaan federaalka ah ama dowladda galmudug ha ku matalaan ama waxgaradnimo iyo maskax ha ku matalaan ama xoog kasta ha lahaadaan ama ciidan ha ahaadaan dadka gobolka mudug degani shirar isdaba joogaha iyo hawlo socday oo maalmahanba lagu hawlana waxaa lagu guulaystay in la iskaga meel noqdo ciddii waddo gasha ciddii qamri keenta ciddii fawdo keenta ciddii kala dambaynta oo gaasama weyda in gacan bira lagu qabto oo wasaaradda amniga looga dambeeyo ayna tahay dembilayaal haatana shirku wuxuu ahaa in haddii la aan maarata aan dadka saa u sheegno wuxuu su-aasha haddaa usoo laabdana wuxuu kaga duwan yahay awood ciidan iyo ku talagal qorshaysan oo dowladda cusube galmudug ay diyaarisay ayaa diyaara cududdii iyo kala dambayntii iyo nidaamka hawsha qaban lahayna waa diyaarinay waana diyaarsan yahay maleeshiyaadkii hubaysnaa intaasi jidgooyooyinka iyo u taalay inta udhacaysa gaalkacyo iyo galinsoor oo aan ognahay inay yihiin dhalinyaro badan oo aada u hubaysan maxaa iyaga u qorshaysan waxaa loo qorsheeyey dhalinyarada hubaysan ama tignika ha wataan ama kuwo kale ha wataane qaar ka mida waxaad ogtihiin in hadeerba gacanta la geliyey dowladda galmudug inta kale ee hartana intana waa ka sheegahay waana loo sheegay waxaa loo cayimay ama loo cayimayaa goobo ay degaan lagu kafaalo qaado noloshooda lagu tababaro lagu kala saaro qaabka ay ciidanka ugu kala darajo sarreeyaan ayaga iyo hubkooda waa lagu qaramaynayaa waxayna ka mid noqonayaan daraawiishta galmudug ee sugi doonta amniga iyo horumarka iyo wanaagga galmudug saaka u bilowday cududda sugi lahayd ayay noqonayaan intii tababar looga baahan yahay qaab ciidan loo habeynayana meelihii loogu talagala waxaa kafaala qaadaysa dowladda galmudug wasiirka amniga ayaa arrintaas loo saaray axmed macalin faqi isagaana haddii ilahay ku nooyahay dowladda wakiil uga ah saacadaha soo socda iyo saacadaha soo socdana dhallinyaradaasi waxay noqon doonaan ama wayba noqdeenba kuwa gacanta galmudug gala oo galmudug la shaqeeya kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagleh oo u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxeed macalin isaaq
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo xalay ka dhacay isgoyska howlwadaag ee magaalada muqdisho iyadoo wararku sheegayaan in shilkanna uu sababay gaadhi nooca xamuulka waryahayaga seyna abuukar ayaa la xidhiidhay dhinacyo kala duwan islamarkaana warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil gaari oo xalay ka dhacay isgoyska degmada howlwadaaga ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray goobo ganacsi oo ka agdhowaa nawaaxiga isgoyska degmada howlwadaag shilka ayaa ka dambeeyay kadib markii gaari xamuul ah oo xawaaro ku socday sida la sheegay oo fariinka goostay oo dhex galay kaalin shidaal oo ku taala degmada howlwadaag halkaas oo ay ku geeriyoodeen ilaa saddex ruux oo isugu jiray laba qof oo wadada maraya xilligaasi wada mooto bajaaj halka daroowalka gaariga shilka geystay iyo tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida uu v o a u xaqiijiyey milkiilaha kaalinka shidaalka halka uu shilka ka dhacay axmed qaasim sheekh maxamuud
bismillahi raxmaan raxiim shal xalay abbaarihii laba saac oo habeenimo baabuur rumoor ah oo rumoorku rarsido ayaa wuxuu ka soo fakaday waddada hormuud soo hormarto baabuur dad badanoo dhex iyo bajaajo badanoo soo jajabshay fiinaalkiina wuxuu ku yimid isgooska howlwadaag kaalinka shidaal ku yaallo markaas shil ka dhacaayo meeshu waa xirneed laakiin meeshu waxay ahayd meel boostoojo baabuurta laga raro oo saxmadeedu aad u badan tahay waxay ahayd abbaarihii markii ceshihii laga soo baxay laba saac oo habeenimo marka alxamdulilah meesha khasaaraha ka dhacay waa khasaare naf iyo maalba iskugu jirto maal waa la hela laakiin dadkii meesha ku dhintay allah samri imaan laha kasii dadkii ay ka dhinteen waa imise tirada guud ee dhimashada meeshan ka dhacday guud ahaan tirada dhimashada waxa aan kaalinka shidaalka dhexdiisa aan ugu imid waa laba qofood deegaanka kaalinkiina shidaalka wax dhimasho ama dhaawaco meesha ka dhacay maya annagu meesheena waa xirneed shaqaalaha labadii saac habeenkii magaalada waa iska xirxiran tahay ma la shaqaynayno markaas iyada goobta shaqo kama socono shaqaalahana way kala maqnaayeen laakiin dadka wax gaarayna waa dadkii meesha boosteejadu ahayd oo majaajirayda ahayd baabuurka ninkii darawalka ka ahaa oo waday ma wadin ninku sima ahaayo kirishbooy ayaa baabuurka waday saas darteed kirishbooyga baabuurka ayuu wax kamayn waayey marka markuu bareegina waa ka waayay sida la sheegay kadibna meeshaana uu kusoo taakayay baabuurka gaariga noociisa waa ifeco oo tareel ah waay kurumoor ah darawalkii waa dhaawac garawe dadka dhaawaca garawga oo halista ah ku jira isbitaalku jira waa la qaaday meesha laga qaaday ciidamada dowladda aad bay u mahadsan yihiin dowladda dowladda waa noo timid waa noo soo gurmatay gobolkaa noo yimid guddoomiyihii degmada howlwadaag waa noo yimid kuwa oo gurmadka degdega oo dadka dhaawac waa imaadeen dhaawacii iyo meedkii si fiican ayaa loo baxshay baalooyin qalab culusaa la keenay oo baabuurka lagu soo jiiday baabuurka meydka dad baabuurka ayaa ku fadhiyey baalada gobolka laga lahaa imaatay saas darteed alxamdulilah dowladdu waa noo soo gurmatay wixii laga rabay waa noo qabatay gaarigu xilligaa xaguu ku socday ogaanshihiinna muxuu soo siday gaariga waa baabuurtan loo rarabeeyay dhabo iyo rararka xamuulka u qaado rar baa ku socday gaariga rumoorkaa rarnaa madaxa wa faaruqu ahaa meel uu ku socday ma naqaanay qaab uu socday iyo siduu ku soo baxay ma garanayna shilka gaariga xamuulka ah ayaa sidoo kale sababay burbur soo gaaray dhismaha kaalinka shidaalka iyo waxyeello uu u geystay gawaari kala duwan waxaa ku jiray tiro mooto bajaaj ah oo goobta yaalay xubno ka tirsan guddiga gaadiidka gobolka oo halkaasi u yimid si ay u qiimeeyaan khasaaraha iyo waxyeelada uu shilkan geystay ayaa v o a la hadlay aniga cabdulaahi cusmaan gaala la yidhaahdaa waxaan ka tirsanahay gaadiidka xamuulka soomaaliyeed dhibka xala dhacana saakan anigu u nimiday dhibaatada hadda aan arnana waxaa waaye dhimashana way jirtaa lakiin waxay laagtaa ma naqaano saddex bajaaj iyo gaasjeeshikanna waa aragnaa hadda laakiin wixii kaloo un baaritaan lagu sameeyo oo soo baxan waa soo sheegi doonaa insha allah haddii ilahay khasaarihii iyo dhimashada inta tirkobankoodna wixii soo baxan waa arki doonaa insha allah aniga waxaa la yidhahdaa xasan cumar sabdi waxaan ka tirsanay dalladda gaadiidka xamuulka soomaaliyeed waxaan ogaanay in mataqaanaa ishe gaadiid mootobajaaj oo ilaa laba mootobajaaj iyo gaari nooca raacada oo ajabka laga leeyahay batrol stationka iyo batrol stationka oo baabaay intaas ayaan ogaanay wixii khasaare hantiyadeeda dabcan wax kalena way soo bixi karaan sidoo kale gudoomiyaha maamulka degmada howlwadaag mustaf cali khayre ayaa faahfaahin ka bixiyey shilkaasi gaariyay waxyeelada ka dhalatay waxaana uu sheegay in daroowalka shilka geliyay gaariga uu ahaa kirishboy islamarkaana ay baaritaan wadaan waxaa dhacay khasaare aad u ballaaran wade gaari sidii noola sheegay laakiin wada ma uusaneen wuxuu ahaa dadka kirishboyga caawiyaha darawalku ahaa ama wadahu ahaa waxaa ka tegay darawalkiyaa ka tegey wadihiiwaxaa soo waday ninkii ku xooga ama kirishboygiyaa soo waday gaariga waxayna ka soo dhaqaaqeen shirkadda hormuud agteeda ay ka soo dhaqaaqeen nasiib darro wuxuu xakamey waayey wadihii gaariga markaasii waday gaarigii waditaankiisu waa xakamey waayey waxay noqotay in uu soo furiingoosto gaarigii meesha uu shilka ka dhacana haddaan idiin sheego waa isgooska howlwadaag ama xaafadda la yidhaahdo shanta geed meeshaasuu ka dhacay nasiib darro gaarigii markuu xakamey waa jidkuu soo galay waxay ahayd meel aad u saxmad badan buuq badan xilli maqrib oo kala gadoonna way ahayd bajaajyo meel taagnaa dad iska socday meeshaana u jeedaanoo kaalinka shidaal laftirkeeda wixiiyuu isku maray isgoyska howlwadaaga ayaa ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan isgoysyada magaalada muqdisho iyadoo ay isticmaalaan gaadiidka noocyadooda kala duwan xuseen baabukar maxamed v o a muqdisho
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnoo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
inkastoo weli dunida uu ka jiro cabsida laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban haddana wararka ka imanaya daafaha dunida ayaa muujinaya in noloshu ay si tartiib tartiiba dib ugu soo noqonayso suuqyada dalal badan oo dunida ka mid a faahfaahinta warkan iyo wararkii ugu dambeeyey ee heerka coronavirus ee dunida waxaa inoo haya xuseen barre aadan tirada guud ee dadka ugu dhacay cudurka covid-19 ayaa guud ahaan dunida oo dhan maraysa in ka badan shan milyan iyo lix boqoloo kun oo qof iyadoo oo laba milyan iyo saddex boqoloo kun ay ka bogsadeen halka in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo qofna ay u dhinteen khubarada caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in wararka been abuurka ah ee la xidhiidha cudurkan ay sababeen dhimashada boqolaal qof iyadoo oo mareykanka iyo nigeria ay tiro dad ayay u dhinteen kadib markii ay maqleen in degmada malaariyada lagula dagaalami karo cudurka arrintaasi oo khubarada caafimaadku ay ka digeen sidoo kale dad badan ayaa cudurka qaaday kadib markii ay iska dhiga tireen fariimaha caafimaadka ee la xidhiidha covid nneteen-ka iyagoo oo rumaystay wararka been abuurka ee sheegaya in cudurkani aanu jirin balse uu yahay been abuur la buunbuuniyey oo keliya dhinaca kale ururka dhakhaatiirta ee dalka masar ayaa baaq ay soo saareen kaga digay in hanaanka caafimaad ee dalkaasi uu gebi ahaanba qarka u saaran yahay in uu burburo kadib markii sagaal iyo toban dhakhtar ay u dhinteen cudurka covid nneteen ururka dhakhaatiirta masar ayaa ku eedeeyay dowladda dalkaasi inaanay wax daryeela u fidin dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka qayb qaadanaya la dagaalanka covid nneteen-ka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee masar ayaa sheegay inaanay haysanin maaska afka lagu xidho ee laysaga ilaaliyo fiditaanka xanuunka dhinaca kale xukuumadda suudaan ee ku meel gaadhka ah ayaa lagu eedeeyay inay ka gaabisay ka hortagga covid nneteen cudurkan ayaa sabab u noqday inay joogsadaan wargeysadii kasoo bixi jiray dalkaasi taasoo keentay in dad badan aanay heli karin xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay dalka suudaan ayaa laba kun oo qof ay qaadeen cudurka waxaana u dhintay in ka badan boqol qof wasiirka caafimaadka ee dalkaasi akram tom ayaa ay saxaafaddu ku eedeysay in aanu qaban shirarka jaraa-id oo ay saxaafaddu ku wareysanayso laakiin wasiirka ayaa ku jawaabay in haddii ay ku guuleysteen in ay ridaan xukunkii cumar al bashiir ay ka adkaan karaan fayraska yar sida uu hadalka u dhigay isla wararka la xidhiira covid nneteen-ka dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in waxbarashadii dalkaasi dib loo bilaabayo kadib markii in muddo ah hakad la geliyey si loo xakameeyo cudurka shirkada diyaaradaha ee boqortooyada sacuudiga ayaa iyaduna shaaca ka qaaday in ay bilaabayso koob iyo soddonka bishan duulimaadyadii isku xidheeyey gudaha dalkaasi sidoo kale dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in maalinta berito la bilaabi doono wejiga koowaad ee furista suuqyada iyo isku socodka dadweynaha ku nool magaalooyinka dalkaasi marka laga reebo magaalada barakeysan ee maka al mukarama oo iyadu sii xidhnaan doonta mahadsaneed xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington mar kale ayaan dhammaantiima dhegaystayaal idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa weli dhegaystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii hidaayo dhaqanka iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono shirkadda twitter-ka kadib markii shirkadaasi ay qaar ka mid a qoraalada madaxweynaha ay ku dhejisay in layska hubiyo trump ayaa sheegay in uu ka falcelin doono arrintaas iyadoo uusan carabaabin waxa ay falcelintiisu noqon doonto shirkadda twitter-ka ayaa talaadadii waxay qoraallo uu soo qoray madaxweynuhu raacisay in dadku ay iska hubiyaan warkaas madaxweynaha ayaa ku eedeeyey shirkadda inay faragelinayso doorashada sanadkan ayna ku xadgudbayso xorriyadda hadalka biliiska magaalada hong kong ayaa si ay u kala eryaan dad dibadbaxyo ka dhigay magaaladaasi waxay u adeegsadeen kiimka indhaha qofka hoorisa boliiska ayaa sidoo kale xiray saddex boqol oo qof kadib markii kumanaan dad ah ay wadooyinka isku soo baxeen maanta si ay u muujiyaan inay kasoo horjeedaan sharci shiinuhu uu soo diyaariyey oo laga digay meelmarintiisa ciidamo badan oo baliis ayaa lagu arkay xarunta sharci dejinta halkaas oo dibadbaxsameeyaasha ay isku dayiyeen inay carqaladeeyaan kalfadhi looga doodayo soo jeedin sharci darro ka dhigaysa xushmad darro loo muujiyo heesta qaranka shiinaha dad da-kal gadisan leh oo caraysan ayaa isku soo baxay magaalada ganacsiga waxayna qaarkood xirnaayeen dharka iskuulka halka kuwo kalena uu wejiga u daboolnaa afar askari oo ka tirsan ciidamada boliiska ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee waddankan maraykanka ayaa shaqada laga eriyey talaadadii kadib markii lagu eedeeyey sababta dhimashada ruux madow oo aan hubaysnayn kaas oo askari ka mid ah ciidamadaasi qoorta ka saaray jilibkiisa xilli uu dhulku yiilay gacmahana uu ka xirnaa ilaa uu ka miir daboolmo ka hor inta aanu ku cataabin qofkaasi inuusan neefsan karaynin sida uu muujiyey muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey saacado uun kadib markii askartaasi shaqada laga eriyey waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo ka ashtakoonaya habdhaqanka askarta waxaana dibadbaxsameeyayaasha ay soo daboosheen afka iyo sanka si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus banaanbax ayaa isurgay kadib markii boliisku ay sunta dadka ka ilmaysaysa ku fureen dadka dibadbaxayay iyadoo banaanbaxayaashuna ay ku jawaabeen inay booliiska ku tuuraan dhalooyinka biyaha lagu cabo sida uu baahiyey wargeeska minneapolis star tribune taliyaha boliiska ee magaalada minneapolis madiera arondodo ayaa sheegay in hay-adda dambi baarista federaaliga ahi e f b i ay furtay galdacwadeed ay ku baarayso falka lagu dilay george floyd duqa magaalada minneabolis jacob fry ayaa warfidiyeenka u sheegay in falkii lagu dilay george floyd uu ahaa mid aan wax cudurdaara loo hayn oo uu sababsaday uun midabkiisa
ururada bulshada rayidka ah ee puntland ayaa wada dadaallo la sheegay inay isugu soo dhoweynayaan khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo maalmihii ugu dambeeyey sii xoogaysanayay wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray mas-uuliyiinta dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka puntland ee buunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada garowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas-uul si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya gudoomiyaha dalladda buunsa faysal axmed warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac dalladda bulshada rayidka buunsa waxay baryahan si ka wada hadlayeen si wada jira safgaranwaagii maamul ee soo kala dhexgala madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana ilaahay mahadiis aan ku guulaysan inaan la kulanno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadoon uga mahad celinno si sharafta badnayd noo qaabileen siday noo soo dhoweeyeen iyo inay ka go-an tahay inay xalliyaan wixii khilaafaada jiray oo is-afgaranwaa maamul ahayd oo dhex yaalay dalladda bulshada rayidka buunsa waxay dadweynaha puntland ugu baaqaysaa una soo bandhigaysaa in isafahawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaksi iyo mid quseeya horumarka iyo wadashaqeynta bulshada puntland lamber labo waxa weeye in bulshaweynta reer puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada puntland tan saddexaadna waxaa weeye in la joojiyo lagana fogaado buunbuuninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oon horu jirin inkastoo uusan faysal sheegin waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen haddana waxa uu sheegay in labada mas-uul ay isa soo horfariisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda waxaan kala kulnay soo dhoweyn iyo qadarin iyo in qof walba uu ka garaabay in wixii khilaafa jiray ama u dhexeeyey inay xalinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha allah haddii ayagaa toos u kulmi doona insha allah ilahi idinkiis khilaafka madaxda puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas-uul waxaana arrintaani ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyey hadalhayn aad u xoogan shacabkana ay ka muujinayeen walaac nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maalmihii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ayaa xirtay waddooyin hor leh oo ka tirsan caasimadda muqdisho kuwaasoo la geeyey ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya si ay uga qayb qaataan sugidda amniga goobahaasi waxaana horay u jirtay waddooyin kale oo xirnaa kuwaasoo isu socodka dadka iyo gaadiidkaba muhiim u ahaa haddaba xirnaanshaha waddooyinka kaalin intee la-eg ayay ka qaadan karaan sugidda ammaanka magaalada muqdisho waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi waa mahadsan tahay xasan adiga iyo bahda v o-gada waan salaamaya saaxiibkii oon doodwadaag nahayna waan salaamaya markaan usoo degaandego waxaad moodaa wax layska waraysta maaha wax dheef ah oo soomaalida ama shacabka muqdisho ku noolee muqdishaawiyiintu ay ku qabaan wadada la xidha ma jirto oon dhib ahayn waxaad og tahay gobolkan banaadir ama muqdisho waxaa dowladda joogto lagu wareejiyey bi-eelka ka soo baxa degmada kaxda isagoo oo yimaada madaxtooyada horteeda hoteelo isweel horteeda looga dego ama intuu ka soo baxo xamarweyne taga degmada dayniile ka soo baxa xamarweyne taga degmada wadajir qaybteeda geeska ama dharkeynley taga intuu ka baxo muxuu ahaa madaxtooyada horteeda iyo xamarweyne suuqa xoolaha taga muxuu ahaayey jamhuuriye iyo kor iyo kaaraan meel kasta todobayotodobayotobanka degmo meel kasta ay rabaan bi-eelku isaga socda inta aan la gaarinba bajaaj annaga haddaan nahay muqdishaawiyiinta waxay dowladdu baabiisay rajadii aan ka lahayn horu socodka iyo gobolkan inuu koro iyo gobolkan inuu xuquuq helo isu socodku waa xorriya shacabku ay leeyihiin waa qodob dastuuri ah oo la jebiyey inaan mufmentigainagii naloo diiday inaan isu soconno toddobiyo tobanka degmo midna mid uma gudubto midna mid uma socoto midna mid uma ciidamin karto midna mid uma soo qaraaba salaam tegi karto waa la kala xiray taas beddelkeedana anigu ma garanayo wax weyn oo ku yimid oo amni ah waa ogtahay qaraxii ugu dambeeye ex control ka dhacay boqolaal kun oo boqolaal qofaan ku weynay sidan unbayna waddooyinkuna u xiraayeen annagii dhan hamigeenni waa la soo celiyey fikirkeenni waa la soo celiyey annagii dhan waxaana lagu soo obiskuriyey inaan ka fikirro dhagaxa salaadii habeenkii markaa guriga ku laabanno anigii ciyaalkeenna iyo marwooyinkeenna waxaa iska waraysanaa iyo nabadoonadeenna iyo dadkeenna ehelka waxaa iska waraysanaa maanta waddadii seed ku martay seed ku soo martay maxaa kuugu xigta berisaad ku mari lahayd haye yuusuf waa soo dhaweynayaa saaxiibkay cabdulaahi ee dood wadaag ila ah sidoo kale waxaan salaamayaa bahda v o ega xasan kaafi qoyste bismillah haddii aan ku bilaabo jidadka xiran waxaan dhihi karaa jidadku waxay u xiran yihiin ka hortag in la badbaadiyo naf bini aadan sidaan wada ogsoonnahay waxaa cashiro laga bartay qaraxyo hore oo ka dhacay caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho wuu horeeyay qaraxii fourteen october iyo wixii ka dambeeyey qaraxyo kasii horreeyeyba sidaa awgeed marka inta dhimanaysa inta la badbaadinhayo waxay faa'iido ku jirtaa in laga hortago waxyaalihii amniga lidiga ku ahaa oo shacabkii soomaaliyeedna naftooda lagu badbaadin lahaa sidaa awgeedna jidadka iyo dowladda u xirtay xukuumaddan ay xil iskaga saartay dadaal dheer kadib waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inay muddooyinka ugu dambeeya dalka sidii waddooyinka loo xiray inays qaraxyadii ay yaraadeen mase aysa kaba dhicinba marka waxaa weye walaalkay dooda waxaan macnihii aan kaga soo horjeedaa oon ku dhaliilsanahay qaabka uu dhigow ilaa haddeer movementigii ee ummadda soomaaliyeed iyo caasimadaba toban iyo toddobada degmo wax kala xiran ma laha dowladda waxay ku qasban tahay istraatiijiya walba oo maarata ammaanka lagu siigi karo dadkina lagu badbaadin karo naftooda haddii jidadka ay la furo tusaale ahaan hadda magaalada meesha laga soo galo jagboyntiya yaalla oo lagu macnihii lagu xaqiijiyo gaadiidka baxaya iyo gaadiidka soo galahayo ee cidda gobollada u socotaba damiin xitaa ay kusoo galaan sidaa awgeed marka baaritaan baa macnihii lagu sameeyaa wixii baxaya iyo wixii soo galaya markay jidadka furnaayeenna waxaa dhici jirta in baabuur looriyaal oo qaraxyo sida ay yimaadaan goobaha hoteelada ah mase goobaha ganacsiga ah tii ayadaheed baa marka cashir laga bartay xukuumadda waxaa baday danbaa baday iyo ka hortag naf biniaadan lagu badbaadinaya cabdulaahi maxaad ku sababaynaysaa in wadooyinka xiran aanay qayb ka ahayn sugidda ammaanka waxaan ku sababaynayaa horta awalan shacabka muqdisho waxay waayeen mufmatigoodii oo ah dastuuri ah xaqoodii dastuurigaha labo waxay waayeen dhaqaalihii iyo bulshada ganacsigii sida dadkii baabuurta soo dejinaysa baabuurta meelay dadka ganacsatadii baabuurta ka ganacsan jirta yaryarkaa ee raaxada meel ay la marya markii la waayo waxa u yaalaan gereshyada waxaan kale oo iyadana sheegaya qodobka saddexaad oo ah dhaqaalaha bulshada oo aan ganacsatada goobahooda loogu imaan karin ta saddexaad muqdisho bilicdeedii oo baaba'da hadda muqdisho bilicdeeda inay baaba'do wadooyinka xiran ayaa keenay ogtiin qaraxyadii xukuumaddan intii joogta dhacay sida kii soobe ama kii ex cantrol iyo kii kale ee ka dhacay bondere area kii ka dhacay intaasoo dhan dhibaatada ugu weyn waxaa keentay wadada xiran maalan dharkeynley wadajir kaxada dayniile haaf ka mida degmada hodan waxay ka geli karaan laba jid boontii muqdisho kasoo geli karaan inteeda kale waxay ka geli karaan danwadaagaha iyo midkan digfeer ee banaadir agtiisa yaal labadaas ka geli karaan haddaan hadda tagno midiiba laba boqol saddex boqol oo baabuura liin ku jirta hal qarax hadduu dhaco waxaa hal daqiiqi naftooda iyo dhaqaalahooda waayi karta shan boqol lix boqol oo qof oo soomaaliyeed taasu wadadaa xiran khasaaro ka weyn kii hore ee subaxii intuu qarax ka dhaco muxuu ahaa maxkamadda sare ayaan haddana wadajir baabuur kasoo raacaya laftigeeda horteeda baabuurku maraay cid ila hadli jirta male sababtoo shacabaan ahay kasako markaad gudihii soo gasho intaasoo jidboonti soo dhaafto askartii iyo dadkii madaxda ahaa ee dibadda gudaha ku jiray ma ogolo inay laynki iyo sharcigii iyo wadamaristii isticmaalaan layn ayna lahayn inay marayaan haddana markaasaa u soo dhaafta jidboontiga koowaad ee banaadir haddana ilaa soobaa isku xidhan ilaa lambar afar ciddala wadadaa xirtayna waa mas-uul dowladeed ama waa taliyo taraafig ama waa wasiir ama waa xildhibaan oo sharciga si qaldan u isticmaalay yuusuf waxaad ku doodaysaa in wadooyinka xiran looga hortegayo khatar dhinaca amniga ah oo bulshada ku iman lahayd maxaa ka mida khatartaasi haddii aad hal iyo laba nooga sheegto in laga hortago baabuur qaraxyo sido in laga hortago isku dayo dil oo qorshaysan oo muwaadiniin soomaaliyeed loo geysan lahaa sida awgeedna ay tahay magaaladu in meelo cayiman laga soo galo jidad cayiman laga soo galo jidad cayimanna looga baxo ammaankan lagu sugo wixii intaa soo galayana xaqiijin ay ciidamada ammaanka soomaaliyeed ay xaqiijiyaan baaritaan ku sameeyaan sidaan hore u sheegayba cidda baxaysa cidda soo gelaysa magaalada cidda soo gelaysana baaritaan baa lagu sameeya oo damiin bay kusoo galaan cidda baxaysana waa la xaqiijiyaa marka iyada qudheeda baxaysa waxaa weeye baaritaan baa lasii mariyaa iyo wixii sidaan sidaa awgeed marka jidadku waxay u xiran yihiin iskama xirne dhagax meel la dhigay ma aha dowladda dan gaarna kama leh laakiin waxaa looga hortegahayaa amni darro soo food saarta muwaadiniinta soomaaliyeed hadday yihiin ganacsato iyo aqoon-yahan iyo hadday yihiin kuwo kaleba sidaa awgeed marka dowladdu waxay xaq u leedahay in ay ammaanka wax allaale istraatiijiyo allaale wixay ku sigi karto oo ammaanka lagu sigi karo caasimadda soomaaliya maadaama muddo badan ay qaraxyo ka dhacahayeen dowladihii dowladdan ka horreeyey iyo dowladdii kasii horreysa kumeelgaarka ah intaba falalidii amniga ku ah ay ka socdeen qaab qaabkii ka bedelan oo amniga lagu sigi karo oo muwaadiniinta soomaaliyeed oo caasimadda ku noolna naftooda lagu badbaadin karo iyo maalkooda ayay dowladdu jidadka u xirtay meelo cayamanoo laga soo galayna u samaysay haddii aan u laabta walaalkay cabdulaahi wuxuu ka dhawaajiyey in ay dadka shacabka muqdisho ay cadiban yihiin koley dhaliishu qofku wax waa dhaliili karaa laakiin siduu u arka si aan ahayn bay ila dhigan tahay anigu markii jidku ay dowladdu ay xirto dan gooni ah oo gooni ah kama laha in ay shacabka ku cadibto hooyada dhalaysa lagu cadibo odayga waayeelka xanuunsan lagu cadibo laakiin waxaa weeye intaa waxaa ka badan waxtarka nafta bini'aadanka la badbaadinhayo waxaan joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdulaahi xalku wuxuu yahay jadboontiyadan bedelkooda in nidaam kale oo amniga lagu sugi kara la keeno xalka waa in dadka muqdisho laga qaybgeliyo amnigooda sidii loo sugi lahaa meesha nin diyaas baraa ah oo labaatan sana dalkan ka maqnaa intii qol villa soomaaliya ku yaalla lagu soo xiray la dhihi lahaa ka warran dad baa jirta muqdisho yaqaan xaaladeediiyo sida amniga lagu sugi karo yaqaan muqdisho halkan soo gaarsiiyey dhibaatooyin badan ay soo martay kasoo samayta bixiyey dadkaa talada in wax laga siiyo waa in la joojiyaa askarigan u maleeya jidka isagu inuu leeyahay muqdisho toddobada milyan ee ku noola in la yidhaahdo kulli ay dhiikaara waddada ku mara iyaduna xal ma ah waa in la keenaa xal ka bedelan oo jidkan hadday baaritaan laguma maro waddooyinka waxaa lagu magaraa ay dhikaar iyo ciqaab isla socota waddooyinka muqdisho taraafiiguna waa ina shaqaysaa waaxda taraafiiga gobolka banaadir waa ina shaqaysaa gobolka banaadir cuqubaa ka taagan jidkan hadda sayidkan ku fadhina markaad baawurkaagu ka baxo laba boqol oo baabuura xamuula waxay ka soo baxayaan muxuuha jidkii oo octoobar kii talaaxna way soo gelayaan iskiiska talaax intaada gaarin waddadii waa go'an tahay haddaa hadda gasho shanta galabnimoa caawa saddex saac oo habeennimaa ka baxee caqli maaha qoladaasna waa inay shaqayso shacabka muqdisho ha lagu soo celiyo cansuurtii ay bixiyeen qayb ka mida waddooyinka ha loo furo ganacsi ha helaan hooyada muxuu ahaaye dabakaayada ku haysata degmada dharkeynley ama degmada muxuu ahaaye dayniile ama degmada kaaraan ama degmada kaxda waa inay heshaa xuquuqdii ay dabakaayadeeda ku ganacsan lahayd haye yuusuf dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa xasanow xalku wuxuu ku jiraa jidxirnaashaha waa xalka keliya hadda ay ku badbaadeen shacabka reer muqdisho shacabka reer muqdisho way la shaqeeyaan ciidamada amniga iyo dowladda waxyaalo badan bayna kala shaqeeyaan amniga kow ka yahay haddana waxaa weeye dulqaad bay u yeesheen aad bayna ugu mahadsan yihiin waana la gaari doonaa xili xilligan ay ka wanaagsantahona jid xirnaan doonin qorshayaal badan oo dowladda hadda ay qorsheynayso ammaanka lagu sigi doono oo lagu sii xaqiijin doono oo jid xirnaashadan looga gudbi doono macnihi yaa jiro intay usoo dhabar adeegeenna waxaa weeye in ka badan in hadda ay dowladda ay sii garab siiyaan oo garab istaagaan si looga wada shaqeeya guud ahaan amniga dalka soomaaliya gaar ahaana kan gobolka banaadir ee magaalada caasimada ee muqdisho marka xalka waxaa la dhihi karaa wuxuu ku jiraa in mnhi intii laga gaarahaya nidaamka istraatiijiga ee dowladda u degsan ee lagu gaarahaya xalinta ammaanka lagu sugahaya caasimada waxaa weeye shacabka soomaaliyeed ee reer muqdisho wuxuu xil weyn ka saaran yahay wada shaqayn buuxda inay la sameeyaan gobol gaar ahaan gobolka banaadir iyo xukuumadda soomaaliya iyo ciidamada amniga si iskaashi amni mnihii loo sameeyo oo horumar leh waxyaalihii soo lalaabtayna oo casharada badan laga bartay oo dadka haldoorka soomaaliyeed oo qaaliga ah nooga baxeenna aysan mar labaad u soo laaban ammaankana halkaa laga sii xaqiijiyo wada shaqayn iyo maarata iskaashi lagu gaarayo horumar intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaya in cillad farsamo aawadeed aanaan idiin soo gudbin karin barnaamijkii toddobaadkan aanu idiinku talagalnay kaasi oo aad dhegaysan doontaan toddobaadka dambe haddii allaha woodali ogolaado haatanse nala dhegaysta barnaamijku celisa waa kan axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda qarnigii labaatanaad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen waxay lahaayeen qaar lagu liibaanay sida horumarka xagga sayniska iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay markaas baa hal abuurkeedu qaybo maansadiisa ka mida wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey siday isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan kow iyo labaatanaad shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhdu u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka covid sagaal iyo toban loo bixiyey ee isagu uu sababo kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin siduu hidduhu ahaana haddiiba hal abuurka soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarabtarab ugu laynayo waxaa haddaba dhawaani soo gaadhay gabay iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuroo la kala yidhaahdo maxamuud maxamed adar oo gabayga tiriyey iyo maxamuud xasan farooley oo isna guurowga tiriyey kolka intaan gabayga dib u dhigto aan toddobaadkan guurowga maxamuud xasan idinku jalbeebiyo soona hormariya su-aasha ah maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin haddaan soo koobo marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbedelin halka gabaygu ka leeyahay dhowr kala duwan marka labaad ninka guurowga tiriya gabyaan lama yidhaahdee laashin baa lagu magacaabaa marka saddexaad dhulka soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay gaar ahaan ceeldheer ilaa banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan marka afraad tixda guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaar isla magacaasi leh oo la socota qayb tixda ka mida markuu dhammeeyana laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya gabayguse hadduu dhammaado hoolis iyo jaantoona ma laha marka shanaad luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaaleyey hooyaaleyey hooyaaleyey hooye guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meeliska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo haddana waxaa jira laba shardi oo maanso walba aan looga maarmin sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan maxaa yeelay iyaga la-aantood tix magaca maanso u qalmi kartaa ma jirto guurowga maxamuud xasan farooley haddaan u soo noqdo wuxuu laashinku ku bilaabayaa sida cudurka covid sagaal iyo toban uu dunida ugu soo kadiyey sida degdega ee uu dadka u baabi'inayo sida u yahay wax hor leh oo aan hore loo aqoon jirin lala mid ahayn koleerihii iyo kuududiyihii markii waa la joogaba degaamada soomaalida ka dhex dilaaci jiray iyo cudurkaasi siduu bulshooyinka caalamka teedka u kala dhex dhigay wuxuu kaloo laashinku taxayaa waxyaabo uu cudurkaani kaga duwan yahay kuwii hore ee soomaalidu ay tiqiin waxaana ka mid ah ruuxa uu ku dhaco qur-aan lama saaro wadaadadii isagaoo kale loogu yeeli jiray oo diiday inay soo ag joogsadaan si aysan xanuunka uga qaadin iyo isagoo ah xanuun aan loo hayn daawo loo cuno iyo shaqaale caafimaad oo inta loola cararo wax ka qaban kara wuxuu yidhi adduunyada wax soo koobay maleh kiniya haddaad joogto cudur koobahoo soo kordho oo weliba kaa yaabsha ood ka saynin weligaana arag waad la kulantaahe fayras koonkii loo kala xelee laysu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkiina waa ku kadiyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haya kaloorihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani hadduu covid nneteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxauu ka dhigay kaaf iyo kala dheeri kariinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaah kurbo kale waxay tahay qofta u eebba kulansiiyo kaaf iyo qur-aanka iyo wardiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo hay jiray oo lagu kalsoonaayo kundhaq iyo kutaabtii dugsiga waa la kala deeyey culimmadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii wax daaweyn jirana loola kici maayo naftu waxay ku kuurkuursatiyo ma laha kaalmaati kariinkay wuxuu kuu qoraa lala kulmayaa
adduunyada wax soo koobay male kini haddaad joogto cudur koobahoo soo kordhay weliba kaayaabsho ood ka saynin weligaana arag waa la kulantaahe fayris koonkii loo kala xirayey leesu kici waayey oo kadeedahaa yimid dadkina waa ku kediyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haya kala horii ku dhici jiray bulshada kini haddaan joogno amba sidii kaduudiya ma ahan kiiska cudurkaani hadduu covid nneteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaafya kala dheeri kariinkeey waxuu kuu qoraa kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaayaahe kurba kale waxay tahay qoftou eebba kulan siiya kaafiyaha qur-aanka iyo wirdiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo haajiroo lagu kalsoonaayo kundhaqiyo kutaabtiyo dugsigii waa la kala deeyey culumadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii waxdaawey jirana loola kici maayo nafta waxay ku kuurkuursatay malaha kaalmaati dowladii wax kayday jiroo naga ku furoonaaya warshadaha kaniiniga lahay aaba kari waayey uyuu kaa karaan tiil ku jira kaydna uma yaallo jiro kariinkey waxuu kuu qoraa lala kulmayaa mar kale raashiid maxamuud wuxuu ina dareensiinayaa sida cudurkan maare loogu laayahay ee aanu u kala soocayn ummadaha aqoonta iyo hodantooyada ku dhaata iyo kuwa aqoondarrada la ildaran ee saboolka ah markaas buu leeyahay haddiiba kuwii horumaray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqalada ku oodan yihiin maxaad moodaa soomaalida ay colaaduhu halaakeeyeen ee haddana ka dhagana talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dabadeedna inta duceeyo ayuu eebba ka baryayaa in covid sagaal iyo toban uu dhulka soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambaystana wuxuu tehda kusoo gabagabaynayaa meel sirib ah oo uu dadweynaha ku siinayo beryahan talooyinka ay takhtaradu ku celceliyaan middood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrasku wareegayo aan la isu soo dhowaan wuxuu yidhi karoonahaya soomaalidan wada kabaabiyaysan ee kuftayo colaadaha ku jabay welina kooraysan uyu koonka soo kaban haddow kani ku sii faafo wacyigelintana ay kooban tahay waa kabaalbirane ilaahow adaa kaamile kaliyo hooweyn adigaana kaalmay karoon kaa codsanayaahe karinkayna meelaan ahayn koorta uga yeeri kariinkey waxuu kuu qoraa lala kulmayaa wuhu kuligiin karoona fayrisa kee kala fogaada kuligin karoona fayrisa kece kala fogaada kuligin karoona fayrisa kece ar kala fogaada dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaajaha oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidda halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington mar kale ayaan dhammaantiiba dhegaystayaal idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
dhegaystayaal idaacadeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo bulshada